subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington aroornimo wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan waa toddobiiyo tobanka bisha abril sanadka laba kun afar iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dot com iyo sidoo kale efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar saacadda afrikada bari waa lixda iyo barka aroornimo magaalada washington d c na waa kow iyo tobankii iyo barkii fiidnimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cashe ibraahim aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah sidee ayay colaadda dalka suudaan u saamaysay fursadihii waxbarasho ee ay dhallinyarada soomaaliyeed ka heli jireen dalka suudaan guryahooday noo fureen jaamacadahooday noo fureen waxa ay noo fureen wax walba oo aan filaynay way dhaafeen filitaanka iyagoo dhan bay ka sara martay jamhuuriyadda suudaan iyo shacabkeedu sida ay noo soo dhaweynayn siday noo qabteen
waxaa sidoo kale aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamka kiniisadaha kenya iyo sidoo kale ururada bulshada ee dalkaasi oo ka hadlay xaaladaha nololeed ee dalkaasi gaar ahaana dhinaca caafimaadka iyo waxbarashada qaybta dambe idaacaddana waxaan idinku haynaa codkaasi fanaanka cigaal dhegaystayaasha nala jooga ilaa idaacaddan ka gabagabaynayno ayaa nasiib u yeelan doona inay dhegaystaan intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oon idin akhriyo sacuudiga iyo baakistan ayaa si wada jir ah ugu baaqay xabad joojin deg deg ah oo laga gaaro dagaalka ka socda marinka khaza iyadoo sacuudigana uu soo jeediyey in xaaladda gobolka la dejiyo isaga oo aan soo hadal qaadin weerarkii iiraan ay ku qaaday israa'iil wasiirka arrimaha dibadda ee sacuudiga faysal bin farxaan al sacuud oo hogaaminayey wafdi heer sare ah ayaa isniintii waxa uu ku tegay magaalada islaamabaad safar laba maalmood qaadanaya kaasoo ay ku indhindhaynayeen fursadaha maalgashi ee ka jira ama ka jiri kara baakistan wasiirada arrimaha dibadda ee baakistan iyo sacuudiga oo shir jaraa-id ku wada qabtay magaalada islaamabad kadib markii uu soo idlaaday safarkooda ayaa al sacuud waxa uu ku baaqay in lasoo afjaro dagaalka ka socda khaza isagoo a wax laga xumaado ku tilmaamay heerka ay marayso dhimashada shacabka falastiin isku dhacyo u dhexeeya ciidamada suudaan iyo kuwa ay iska soo horjeedaan ee sida militariga u tababaran ayaa lagu dilay ugu yaraan shan iyo labaatan qof oo rayid ah magaalada ceel faashir ee ku taalla waqooyiga daarfuur sida uu sheegay guddiga qareennada ee u ololeeya dimuqraadiyadda magaalada iyo tuulooyinka hoos yimaada ayaa dhowr maalmood waxaa ka dhacayey sida hadalka loo dhigay duqaymo aan loo meeldayin iyo duqaymo xagga cirka ah sida ay sheegeen qareennada gurmadka deg dega ah kuwaas oo diiwaan geliyey gaboodfallada loo geystay dadka rayidka ah tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya ciidamada xoogga iyo kuwa gurmadka deg dega ah sannad ka hor iyadoo dagaalka uu galay sanadkiisii labaad ayaa qaramada midoobay iyo maraykanka waxa ay ka digayaan in burburka nabadda jilicsan ee elfaashir ka jira oo ah caasimaddii ugu dambeysay ee gobolka daarfuur oo aan gacanta oo aanay gacanta ku hayn xoogaga r s f ay masiibo u noqon doonto boqolaal kun oo la ildaran masiibo baniaadminimo mar kale subax wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan dalka suudaan ayaa waxaa hareeyey dagaal muddo hadda laga joogo sannad kadib markii ay sii xoogeysatay xiisadda u dhexaysa milatarigeeda iyo ciidamada sida milatariga u tababaran ee taageerada deg deg ah isku dhacyada u dhexeeya labada dhinac ayaa aad waxaa looga dareemay gees kasta oo ka mid ah caasimadda khartuum bartamihii abriil sannadkii laba kun iyo saddex iyo labaatankii dagaalkaas ayaa kadib si deg deg ah ugu fiday waddanka oo dhan ka hor intii aysan suudaan gelin xaaladan nasiib darrada ah arday badan oo soomaali ah ayaa sannad kasta ka heli jiray waxbarashada sare ee jaamacadeed qaar badan oo ka mid ah dadkii fursadaha waxbarasho ka helay suudaan ayaa anfacay naftooda iyo dalkooda kuwaas oo qaarkood ay sheegayaan in ay si weyn uga naxeen ugana xumaadeen masiibada colaadeed ee ku habsatay dalka suudaan colaaddaasi hadda waa ay sana jirsatay haddaba sidee ayay colaadda dalka suudaan u saamaysay fursadihii waxbarasho ee dhallinyarada soomaaliyeed ay ka heli jireen dalkaasi waase sidee dareenka kuwii ka faa'iidaystay deeqaha waxbarasho ee dalka suudaan cabdiraxiim budul waxaa takhasuskiisa dhanka daraasaadka nabadda iyo xalinta xasaradaha uu ku soo qaatay dalka suudaan muddo hadda laga joogo toban sano iyo dheeraad waxa uu ka warramayaa saamaynta ay noloshiisa ku yeelatay waxbarashadii uu ka helay dalka suudaan ka hor inta uusan dalkaasi cagaha la gelin colaadda sokeeye ee ka taagan tan iyo sannadkii laba kun iyo saddex iyo labaatankii
anigu waxaan ka mid ahaa tobannaan kun oo arday oo dalka suudaan waxbarasho u aaday sanadihii intii udhexaysay bilowga sagaashameedii ilaa markii uu dagaalka sokeeye ka qarxay dalka suudaan sanadkii hore abril shan iyo tobankeedii laba kun iyo saddex labaatan anigu waxaan tegey suudaan bilowga qarnigan laba kun iyo labadii ilaa laba kun iyo toddobadii ayaan marxaladda jaamacadda toos u joogay waxaan bartay takhasuso kala duwan oo ay ka mid ahayd nabadda iyo xalinta colaadaha oon mastarka ku qaatay dabcan dalka suudaan waxa uu caan ku ahaa in uu soo dhoweeyey arday badan oo muslimiin ah oo ka kala yimid qaaradda africa iyo weliba asia iyo dalal kale oo badan ujeeddada ugu weynna waxay ahayd in fursad waxbarasho oo wax ku ool ah ay dalka suudaan ka helaan si ay dalalkoodii gashin waxbarasho iyo mid aqooneed oo wanaagsan ugula laabtaan waxaan xasuustaa xilligii anigu aan suudaan joogay waxaa dalkaas joogay toban kun oo arday qiyaastii oo soomaali ah oo lahaa urur weyn oo ururka ardayda soomaaliyeed la yidhaahdo waxay saameyn weyn ku lahaayeen systemkii ardada ee dalkaas jaamacada caana oo soomaalidu ay inteeda badan maqashay ama qaar badan yaqaanaan baa jiray oo soomaalidu ay caan ku ahayd sida jaamacadda caalamiga afrika oo kale iyo ardadaa soomaalidu oo dhiganayay dhammaan noocyada kala duwan ee waxbarashada injineer dhakhtar macalin maamul wax kasta dhiganayay waxay intooda badan ay ama kulligoodba ay heleen waxbarasho bilaasha oo aan wax lacaga laga qaadaynin qaar badan oo ka midana waxaaba loogu daray jiif iyo cunto bilaasha oo sistemka dowliga ee dalkaas suudaan uu mas-uulka ahaa kharashkiisa marka soomaalidu dabcan aad iyo aad ayay fursad fiican uga heleen dalka suudaan budul ayaa dhinaca kale tilmaamaya in xusuus lama ilaawaana ay noloshiisa ku leedahay waxbarashadii sare ee lacag la-aanta ahayd ee uu ka helay dalka suudaan sida dadkii dad badan oo kale oo fursadeeda oo kale helayba ay maanta ku sugan yihiin waxa aan anigu aad iyo aad aan saameyn igu yeelatay in aan waxbarasho bilaash ah oo ka fiican ama ka wanaagsan halkii aan anigu markaa ku dhashay ama aanan ku haysanin halkii dalkii aan ku dhashay in aan aan ka helay dalkaasi saameyn weyn bay igu yeelatay dabcan waxaan rajaynaynaa in dalkaasi uu colaadda alle ka qaboojiyo mar labaadna ay nabad iyo xasiloonidii caanka ku ahayd oo ku soo laabto dareenkaas iyo taariikhdaas ee uu budul tilmaamay dalka suudaan ay ku leedahay noloshiisa ma aha miduu kale ku yahay ee waxaa sidoo kale la wadaagaa arday kale oo badan oo uu ka mid yahay cabdirashiid cali axmed oo sannadkii laba kun iyo saddexdii magaalada boosaaso uga ambabaxay sidii uu uga soo faa'iidaysan lahaa deeq waxbarasho oo uu ka helay dalka suudaan labadii kun iyo saddexdii ayaan ka dhoofay magaalada boosaaso anoo u socdaa deeq waxbarasho oo aan ka helay jaamacadda afrika caalamiga ah ee ku taalla magaalada khartuum waxaan runtii aad u xasuustaa maalintii aan boosaaso ka dhoofaynay wax aragti ah oo aan ka haystay dalka suudaan ama dadka reer suudaan ma jirin haba yaraatee maxaa yeelay social mediana ma jirin waxa aan xog ka heli karnana waa waxa uun maaragtay idaacadaha aanu ka dhegaysanno dad ka soo baxay oo ama ku nool oo deganaansho ku lehna oo aan garanaynina ma jirin dhallinyaro aad u yaryar baanu ahayn oo da'yar cabsida meel cusub oonu u soconno oonan garanayn waxa aanu ka mudan doonno iyo khibrad yaridayada iyo annaga oo ka tegayna waddan aan dowlad lahayn marka intaa la isku daro waad iska garan kartaa qofka aan waddankan weligiis ka bixin da'da yara markaa sekandari dhameeyey diyaarad la saaray loo diray dal ajnabi ah oo luuqadiisa aanan uuna ku hadlin mar kasta oo suudaan baanu u soconnaa aanu ku dhahno dadka naga waaweyn ee nala joogay markaa deegaanka waxay nagu lahaayeen waa meesha fuul baa laga cunaa waa meel kulul oo cimiliyadeedu daran tahay wax fiican lagama sheegaynin markaan usii socnin dalkaas daraankii walwalka lahaa ee cabdirashiid uu ka qabay dalka uusan haba yaraatee wax ra'ayaa ka haysanee suudaan ayaa muddo gaaban kadib aada isu beddeshay wax yar kadibba waxaad moodaa in aanu meeshaas aanu weligaya na joogi jirnay waanan wax kale ma aha waa kaljarka iyo dhaqanka naloo diyaariyey weeye waa soo dhoweynta nala siinayey weeye waa jacaylka naloo muujinayey durbo waxaanu dareennay inaanan qurbo joogin durbo saaxiibaan yeelannay durbo macallimiintiibaa maaragtay aan la saaxiibnay durbo waxaanu isbarannay kafeteriya kafeteriyada jaamacadda dhex taal ku dhex taal nimanka iska lahaa ee ganacsigaas ku jiray kafeteriyooyinka buug baa naloo furay meelaha kubadda lagu ciyaaraanu iska xaadirnay maktabadii baanu helnay durbe inaanu u yeelannay access inaanu u yeelannay inaan galno masaajid iska weyna jaamacaddu leedahay barxad iska weyn bay jaamacaddu leedahay kaftan sheeko isdhexgal bulsho muddadaa aan runtii joogay aniga oo aan afar sano ahayd hal maalinna maan dareemin in aan koyto ku ahay ama aan ajnebi ahay waxaan caasha kugu darayaa anaga markaanu xaggaa joognay nalooma aqoonin ardada ajaanibta nalama dhihi jirin waxaana loo sameeyey arday kaar ama bitaaqa ay ku qoran tahay tulaab alwaafidiin oo ah ardada wafdiga yani ardadii wafdiga ahayd yani ma aha ardadii ajaanibta ahayd waxaa nalaga nalaga saariyey dhadhanka ah inaanu ajnebi nahay marka tulaab alwaafidiin waxaa naloo sameeyey hay-ad dhan oo basas noo diyaarisa oo arrimaha iyaga maxaan ku dhahdaayey mutaabacaysa arrimaha iyaga la xiriirta oo haddaanu xaflado leenahay ama aanu dabaaldegyo leenahay ama kowda juulaay oo kula dabaaldegino noo qaban qaabisa meeshii meel amni ah oo aanu tegi karno baabuurtii aanu jaamacaddayna lagaga guri lahaa naloo geyn lahaa hoolasha aan xafladaha ku xafladaynayno noo noo diyaarisa qofka suudaaniga marka aad ugu horeyso dadkii sabciiniyaadkii toddobaatmeeyaadkii dadkii noolaa isla markaba waxay ku weydiinayaan fankii soomaalida raggii iyo gabdhihii soomaaliyeed ee fankaas ku jiray bay maarta way way wada garanayaan waxay si gaara usii garanayeen xaliimo khaliif magool oo meesha aada looga yaqaano waxaa durbo lagaa dhigayaa markaad socotaa qof soomaaliya markaad tahay durbo waxaa lagaa dhigayaa inaad tahay qof suudaaniisa oo aadan waxba kaga duwanayn qofka suudaaniiska ah dowlad maadaama oonan ku korin oona dowlad aqoonin dowlad waxay tahay baan ka fahmay maxaa yeelay waa dadkaasi waa dad aad u kala duwan oo qaarkood ay xagjir dhinaca diimaha ay yihiin qaarkoodna ay cilmaaniyin yihiin ama dadka aaminsan xukunka iyo iyo in la kala saaro diinta qaarkood ay yihiin dad shuuciyiina oo maaragtay marka wixii o dhan baa waxay isugu imaanayaan ardada waxay isugu imaanayaan rukni niqaash wax la yidhaahdo ama doodo furan baa la isugu imaanayaa marka waxaad baranaysaa wax la yidhaahdo gacantaada gaabi oo carabkaaga dheere tawil lisaanaka uu qasriya deg yacni intaad doontaa hadal laakiin qofna gacantaada yaanu gaarin cabdirashiid ayaa cod dabacsan oo itiraanyo ka muuqato ku cabiraya siday colaadda dalkaasi uu ku soo kifaaxay uu shakhsiyan u dareemayo maanta
waxaan runtii aad uga xumahay aadna ii saameeyey dagaalka ka socda suudaan
subax wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan kiniisadaha dalka kenya iyo ururada u adeega bulshada ee dalkaasi ayaa ka hadlay xaaladaha nololeed ee dalkaasi gaar ahaan dhinaca caafimaadka iyo waxbarashada dhinacyadan ayaa waxa ay doonayaan in xal laga gaaro isu soo baxyada iyo cabashooyinka ka soo yeeraya xirfadlayaasha caafimaadka ee ku aadan xaaladahooda nololeed haddaba wariyaha v o eda yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintan inoo haya ururada bulshada kiniisadaha iyo hay-ado badan oo ay ku jiraan hay-adaha dhinaca waxbarashada caafimaadka iyo nabadgelyada warbixin ay soo saareen oo jaraa'idka waddanka kenya lix iyo tobanka bishan lagu soo saaray waa maalintii shalay ayaa lagaga hadlay dhibaatooyin dalka ka jira oo ay ka mid yihiin waxbarashada iyo nidaamkeeda oo culays badani soo food saaray caafimaadka iyo weliba nabadgelyada waxaana kiniisadaha waddanka kenya shirweyne ay ahaayeen ay kaga hadleen meelo badan oo dalka ka mid ah oo ay jiraan rabshado ka dhaca oo weli u baahan in xal laga gaaro arrintan ay soo saarayaan kiniisadaha iyo warrada bulshada ayaa waxaa kaleoo ku salaysan sidii mustaqbalka dhow xal looga gaari lahaa isku soo baxyo badan oo ay samaynayaan hay-adaha dhinaca caafimaadka gaar ahaan kulankii shalay loogu talagalay in lagu muujiyo cabashooyinka caafimaadka dhaqaalaha iyo dhibaatooyinka dadka bukaanka ahi baahiyaha ay qabaan lagu cabirayo kaasi oo ahaa isku soo bax nabadeed oo dowladda iyo shacbiguba ay si weyn indhaha ugu hayeen doctor cabdisalaan aadan maxamed oo isagu ka faallooda arrimaha bulshada ee dalkan kenya ayaan weydiiyey bal nuxurka shirkaasi jaraahid ee shalay ay soo saareen kaniisadaha kenya yaasina waa salaaman tahay salaan kadib waxaa weeye ilaa iyo waxay ku soo qaateen kiniisaddu waxay kusoo qaateen ilaa iyo toban qodobo oo ay arkaan inay markaas ay yihiin arrimo waaweyn oo u baahan in la xaliyo u baahan tan ugu horeyso oo ay ka bilaabeen waxaa weye waa educationka tacliinta oo ay ka hadleen ay dhaheen nidaamka cusban oo c b c loo yaqaano in directionkiisii iyo meeshuu socdo waalidiinta iyo sectorka tacliinta aysan la hubin meesha loo socdo oo la garanaynin taas oo keeni karta in mustaqbal xumo ay ku dhacdo ardayda iyo waalidiinta iyadoo aan ognahay in kenya tacliintu ay tahay costering dowladda iyo shacabka ay isla bixiyaan qodobka labaad oo ay ka hadleen waxaa waa health crisis oo dhanka caafimaadka iyadoon ognahay in dhakhaatiirtu saddexdii ama bishii lasoo dhaafay ilaa hadda ay mudaaraad ay ku jiraan maalin kastana ay mudaaraad ay sameeyaan iyadoon ognahay in intaasoo dad oo fara badan ay isbitaallada jiifaan oo xanuunsan yihiin oo xal loo haynin oo dowladdiina ilaa hadda xal ka gaarin taasna ay u arkaan inay tahay arrin qusayso mujtamaca oo dhibaato badan u keeni doonto dhanka caafimaadka doctor cabdisalaahu waxoo salaasaa si weyn ay isugu soo baxeen hay-adaha dhinaca caafimaadka inkastoo ay maandhammaano ugu magacdareen ama isku soo bax nabadeed oo biisfula haddana dareenkoodu muxuu soo jiidayaa dowladda marka la eego
wuxuu soo jiidayaa waxay waxay muujinaysaa dowladda ina horta commitment ama iltizaam ay samayso maadaama caafimaadku uu khuseeyo mujtamaca mujtamacana oo xanuunkan oo iska jiro dad fara badan oo kenyan ay ku xiran yihiin goobaha caafimaadka ee dowladda ay ku xiran yihin marka waxaan rabaa in arrintaas si adag loo fiiriyo xalla laga gaaro waxyaabaha ay takhaatiirtu dalbanayaanna la siiyo maadaama ay mujtamacu shaqaynayaan arrinta labaad saddexaad oo ku xigto waxaa wey waa food security iyadoaan ognahay in zamanka laisku haystay arrinta ku saabsan fake fertilizer ama fertilizerka fake oo la keenay oo dood fake la keenay oo doodo fara badan ay ka taagan yihiin oo xataa yani senator senatorada ay fadhiisteen wasiirkana la dhahay ha iscasilo doodo badan ay ka taagan taasoo khatar u keeni karto mujtamaca haddee cuntadaas ay cunaan ay u dhammaan karaan cudurro kale oo xoog leh taasna waxay keentay su-aalo badan in in laga hadlo fertilizerga uguma horeyso in markii horeyso ugu horeyso la keenay fertilizer waxaan onahay in inta ka hor la keenay dowladdii ugu horeysay dowladda madaxweyne ruuto oo dowladdii hore inay keentay sokoro oo qaldan la keenay kadibna suuq laga bixiyey arrimaha waa soo laabtaan marka taasna waxay keenaysaa shakiga shaki badan inuu abuurmo laakiin warshadihii sonkorta ama kuwii markaasi waxyaabaha cuntada rasmiga ee lagu kalsoonaan karo beerihii soo saari jiray in la xoojiyo oo dalagyadu si ay ku wanaagsanaadaan bacrinta waxyaabaha fertiliska aad leedahay meelo badan oo dibadda laga keeno ayaa ka mid a waxyaabaha ay baarlamaanku ka hadleen taa ka war
in dibadda wax laga keeno ma xumo laakiin waa in la keena wax oo xaqiiqo oo lasoo baaray baaritaan lasoo maray maadaama cuntadu ay ku xiran tahay dadka caafimaadkoodii in lasoo baaro meelaha lasoo mariyo sidii kenya bureau of standard lasoo mariyo lasoo baaro wax rasmi oo genuine suuq la keeno si loo ilaaliyo marmar waxaad fiirinaysaa dadka maadaama ay moralitigu dhib ku taagan yahay in wax rab la keeni karo taasoo keeni karto in dad ay cunto xun ay cunaan kadibna health wise ay u baaba-aan taasoo keeni karta dadki inaysan horumar gaarin visionkii dowladda ay gaarin arrimaha kale ay sida gaarka uga hadleen kiniisadaha waddanka kenya oo iyagu markaasi cadaadis ku saaraya dowladda iyo hay-adaha ay khuseeyaan waxaa ka mid ah dadka iyagu isticmaala maandooriyaha alkolada iyo waxyaabaha kale iyo dhibaatooyinka ay amniga ku hayaan shaqala-aanta dhallinyarada iyo weliba cabashooyin bulshooyinka dhexdooda ka yimaada yaasin ciise wardheere v o a nairobi
subax arbaca oo wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan saynis yahano badan ayaa ku talinaya in la yareeyo adeegsiga hilibka xoolaha amaba xayawaanada kale ka yimaada iyaga oo ku talinaya in lagu bedelo adeegsiga khudaarta iyo waxyaabaha dhulka ka soo baxa meelo badan oo caalamka ah waxaa ku soo badanaya hilib macmal ah oo laga sameeyey khudaarta amaba wax soo saarka dhirta dugsi ay maamusho dowladda cameroon oo ku yaala caasimadda dalkaasi ayaa ardayda waxa uu barayaa sida loo sameeyo hilibka macmalka ah ee laga sameeyo dhirta taas oo ah hal abuurnimo uu maamulka dugsigaasi doonayo inay wax kaga bedelaan ama ay wax badan kaga geysato isbeddelka cimilada wariyaha v o eda ane zowankia ayaa warbixintan ka soo diray cameroon waxaa inoo soo koobaya ismaaciil xuseen maxamed farjar hilibkan ayaa waxyaabaha qaarkii laga sameeyo waxaa ka mida soyga oo u eg sida digirta cadcad oo kale wuxuuna wataa nafaqooyinka ku jira hilibka caadiga ah isaga oo dhadhankiisana aad looga shaqeeyey dadka aan cunin hilibka xoolaha ayaa iyaga laftoodu ay cuntadani u tahay mid ay quutaan iyaga oo ka soo qaadaya in ay hilib cunayaan oo kale qaar ka mid ah ardayda wax ka barata xarun tababarka haweenka ah oo ku taalla caasimadda kameruun iyo marti kale ayaa cunaya hilibkan macmalka ah hilibkaas oo laga sameeyey khudaar waxaana isla goobtaas ku diyaarisay marie noele abene oo agaasime ka ah dugsigan farsamada gacanta ee ay dowladdu maamusho Donc, si une partie de la population euh, consomme les viandes végétales que nous produisons à base du soja, haddii bulshada qayb ka mid ahi ay cunaan hilib laga sameeye khudaar taasi waxay gacan ka geysanaysaa dagaalka ka dhanka ah isbeddelka cimilada saynis yahanada ayaa sheegaya in hilibka caadiga ah ee xooluhu gaar ahaan kan lo'du in uu door weyn ka ciyaaro kulaylka cimilada waxay sheegeen in lo'du ay soo saarto mathane oo ka mid ah gaasaska loo tiriyo heerkulka cimilada dunida sidoo kale markaa la sifeeyo kaymaha si loo hirgeliyo dhuldaaqsimeed taas laftigeedu waxay hawada ku sii daynaysaa carbon dioxide si haddaba dhibaatooyinkaas loola dagaalamo ayay abeene go'aansatay in ay ardayda u dhigto sida hilibka qaarkii looga sameeyo khudaar abeene iyo ardaydaba waxay farsamaynayaan soyga lagu daray waxyaabo kala duwan sida dabacase kamsaro iyo khudaar kale sidoo kale ardaydu waxa ay bartaan faa'iidooyinka dhinaca nafaqada ee khudaartan loo ekaysiiyey hilibku ay leedahay kalementiin nugwini oo ah ardayad dugsigan dhigata ayaa sheegtay barashada sida hilibka laga sameeyo soyga oo kale waxay fursad ii siinaysaa in aan caawiyo dadka aan cunin hilibka caadiga ah waxay heli doonaan wax kale oo ay cunaan oo hilibka oo kale ah kaas oo wata nafaqooyin kala duwan midhaha soy oo muuqaal ahaan u eg digirta cadcad ayaa la daayaa muddo saacad ah kadibna waa la kariyaa mar dambe qaar ka mida mas-uuliyiinta wasaaradda deegaanka ee kameruun ayaa ka hadlay faa'iidooyinka ay leedahay arrintani waa kan christophe bring waxaa muhiim ah in halkan la xadido qiiqa hawada tani waa mid ka mida tallaabooyinka lagula dagaalamayo isbeddelka cimilada waxaa muhiima inaan isbarbar dhigno wasakhowga hawada lagu sii daynayo marka la diyaarinayo hilibka xoolaha ama xayawaanada kale iyada oo la barbar dhigayo hilibka macmalka ah ee khudaarta laga sameeyo taasoo ka dhigaysa in uu noqdo meel loo guuri karo saynis yahanada cimiladu waxa ay sheegayaan in isticmaalka badan ee cuntooyinka laga sameeyo dhirta iyo xoogaa hilib ahi in ay tahay hababka ugu fudud uguna jaban ee diyaarka u noqon karaa dadka si loo ilaaliyo bidqabka deegaanka sida hilibka laga sameeyo soygu waxaa jira dad badan oo ku nool caasimadda kameruun oo xiiseeya kuwaas oo haatan isticmaala waxaana arrintani ay haatan qayb ka noqonaysaa habnololeedka bulshada dalkaas
warbixintii anne zwankiya oo v o eda ka tirsan uu ka soo diray cameruun waxaa soo akhrinayey oo soo jeedinaya ismaaciil xuseen maxamed farjar halka weli aad nagala socotaana laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waxaan idiin soo qabanaynaa heesta halkudhegeedu yahay garqaada jacayl iyo hoowe iyo codka dahabiga ah ee fanaanka axmed cali cigaal
codka fanaanka axmed cali cigaal iyo heesta garqaada jaceyl iyo how ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteenii saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a dhinaca farsamada waxaa joogay ismaaciil xuseen maxamed farjar idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cashe ibraahim aadan intaan mar kale hawada ku soo noqonayna haddii alla idin nabadgelyo